galab wanaagsan ramadaan kariim dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa talaadaah bisha abril ee sanadka laba kun koob iyo labaatankana waa labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaly dot com idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinayaa cashe ibraahim aadan iyo sahre ciidla nuur
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dadaal loogu jiro sidii qalabka dhaliyo ogsajiinta loogu heli lahaa magaalada boosaaso warshadan iyo haamaha oo aan rarku ku jirin waxa weeye sagaashan iyo kow kun toddoba boqol iyo siddeetan iyo kow dhibic labo weeye lacagta lagu soo rarayo sida hadda ay noo soo qoreen waxay leeyihiin laba container weeye oo min forty feet ah bay alaabta ku jirtaa siddeed kun oo doolar bay noqon doontaa inay ka badatana waa dhici kartaa inay ka yaraatana waa dhici kartaa waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixinna ku saabsan halka ay marayso dhismaha dekedda garacad ee puntland qof kasta oo soomaaliya meel kasta oo joogo way u furantahay dekedda garacad si gacmo furan baa lagu soo dhoweynayaa shararkeeduna almost boqolkiiba toddobaatan hadda waa la iibsaday soddon dabaqabsiya baa hadda hadhay ayadaan doonaynaa dadka soomaaliyeed ee nairobi iyo kambaala iyo dhulalka sheeye maalgelinaya inaanu ku wacyigelinno inay dalkooda gashadaan ugana faa'iido badan tahay insha allah qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida iyo xuseen barre aadan
madaxweynihii dalka jaad idriis debi ayaa maanta oo salaaso ah geeriyooday debi oo shalay lagu dhawaaqay in uu doorashada ku guulaystay ayaa maanta u geeriyooday dhaawac ka soo gaadhay furinta dagaalka ay ciidamadiisu kula jiraan jabhadaha waqooyiga dalkaasi afhayeenka ciidamada dalkaasi jaad ayaa warbaahinta u xaqiijiyay geerida idriis debi oo dalkaasi ka talinayay tan iyo sanadkii kunsagaalboqoliyoagaashankii afhayeenka militariga jaad ayaa sheegay in ciidamada jaad ay xukunka si kumeergaara ula wareegeen iyadoo uu hogaaminayo wiilka uu dhalay idriis debi ahna taliyaha nabad sugidda dalkaasi jenaraal maxamed idriis debi oo loo yaqaano jenaraal maxamed kaka in ka badan laba boqol iyo lixdan urur oo kuwa samafalka ah ee caalamiga ah ayaa ugu baaqay dalalka caalamka in ay u gurmadaan ku dhowaad saddex iyo afartan milyan oo qof oo ku kala nool lixdan wadan oo sanadkan qarka u saaran in ay macluul u dhintaan ururada baaqan wadajirka soo saaray ayaa tilmaamay in loo baahan yahay lacag ka badan shan bilyan oo dolar si macluusha dunida kusoo foolkale wax looga qabto baaqan caalamiga ah ayaa lagu sheegay in arrimo badan oo isbiirsaday ay sabab u yihiin gaajada caalamka halista ku haysa sanadkan waxaana ka mid a isbeddelka cimilada cudurka covid-19 oo isaguna dunida faraba-an ku haya guddiga xeer beegtida ah ee go-aanka ka gaari doonta xukunka maxkamadaynta sarkaalkii hore ee booliska maraykanka derek shovin oo ku eedeysan inuu dilay george floyd ayaa bilaabay dooda arintaasi ku saabsan kadib markii dacwad oogayaasha iyo difaacayaashuba ay shalay soo xidheen dhageysiga doodaha qareenadii dacwadda kusoo ogay joven ayaa mowqifkooda sharciga kusoo koobay in joven uu adeegsaday awood xaddhaaf ah kadib markii uu jilibkiisa ku hayay dhuqunta floyd sagaal daqiiqo iyo sagaal iyo labaatan ilbriqsi waxayna sheegeen in ujeedadiisu ay ahayd in uu dilo floyd laakiin qareenka difaacaya joven ayaa oo la yidhaahdo eric nelson ayaa ku dooday in joven uu raacay tababarkii booliska islamarkaana aanu wax dembi a gelin nelson ayaa sidoo kale xeerbeegtida u sheegay in dhimashada floyd ay qayb ka ahayd isticmaalka maandooriyaha iyo wadna xanuun kadis ah guddigan xeerbeegtida ah oo ka kooban labaiyo toban xubnood ayaa muddo afar saacadood ah xalay ka doodaya xukunka joven iyagooo maanta oo salaaso ana mar kale ka doodi doona waxaana ciqaabaha uu wajihi doono ka mid ah afartan sano oo xadhig ah haddii xeerbeegtidu isku raacdo taariikhda minnesota keliya hal sarkaal oo boolis ah ayaa lagu xukumay inuu dilay qof sarkaalkaasina waxa uu ahaa maxamed nuur oo ahaa askari soomaali ah asalkiisu kaas oo lagu xukumay labaiyo toban sano iyo lix bil oo xabsi ah kadib markii lagu eedeeyey inuu dilay haweeney u dhalatay waddanka australia oo deganayd magaalada minneabolis xiisada la xiriirta gabagabada kiiskan ayaa ka taagan magaaladaasi minneabolis iyadoo oo laga cabsi qabo in ay bilowdaan banaanbaxyo rabshado wata oo la mid ah kuwii sanadkii hore ciidamo dheeri ah oo ay ku jiraan ciidamada ilaalada qaranka ee national guardka ayaa lagu soo daadiyey jidadka magaalada minneabolis kuwaasi oo ka hortegi doona rabshadaha laga cabsi qabo sidoo kale waxaa la xiri doonaa goobaha waxbarashada sida iskuullada iyo jaamacadaha maalmaha arbacada khamiista iyo jimcaha wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in dowladda maraykanku ay u yeedhay safiirkii u joogay moscow si wadatashi loola yeesho tallaabadan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo oo aan wanaagsanayn xiriirka labada dal ee ruushka iyo maraykanka dowladda maraykanka ayaa dhowaan xayiraado dheeraad ah kusoo rogtay ruushka kadib markii lagu eedeeyey in ruushku farageliyey doorashadii maraykanka dowladda ruushka ayaa iyadu hore ugu yeedhay safiirkii u joogay washington si loogala tashado mustaqbalka uu yeelanayo xidhiirka labada dal madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa hore isagu u sheegay in dowladda ruushka lagala xisaabtami doono faragelinta doorashada maraykanka
mahadsanid xuseen barre aadan oo inoo akhrinayay warkii dunida halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington magaalada boosaaso waxaa toddobaadyadaan ka socday olole dhaqaale loogu ururinayo sidii loo heli lahaa mashiinada dhaliya oksijiinta lagu caawiyo dadka uu soo rito cudurka covid waxaana arrintaasi isu xilqaamay guddi ka kooban culimo iyo ganacsato shir jaraa-id oo ay maanta ku qabteen magaalada boosaaso waxa ay ku sheegeen inay soo iibiyeen warshada dhalisa oksijiinta iyo agabkeeda oo ku kacaysa lacag ku dhow boqol kun oo dollar ayna dhowaan gobolka imaan doonto dhinaca kalena waxaa xaaladda oksijiinta ka hadlay mas-uuliyiinta ah maamulka puntland wariyaha v o eda faadimo yaasiin jaamac ayaa warbixintan inooga soo dirtay magaalada boosaaso guddigan oo ka kooban toban qof oo isugu jira culimmada iyo ganacsatada puntland ayaa shir jaraa-id oo ay maanta ku qabteen xarunta rugta ganacsiga ee magaalada boosaaso waxa ay kaga warbixiyeen halka uu marayo dhaqaale ay sheegeen inay u ururinayeen in lagu soo iibiyo mishiinno sameeya oksijiinka si loogu caawiyo bukaanada uu haleelay xanuunka covid sheekh fu-aad maxamuud xaaji nuur oo ka mid ah guddigan ayaa warbaahinta u sheegay inay dalka jaina ka soo iibiyeen warshad samaysa oksijiinka iyo agabkeeda dhaqaalaha ururintiisa waxaan ku dhinac wadnay in aanu raadinno meelaha laga helo warshadaha sameeya oxygenka ama oxygen generatorska waxaan la xiriirnay turkiya qiimaynaan ka helnay waxaan la xiriirnay india qiimaynaan ka helnay waxaan la xiriirnay china qiimaynaan ka helnay ugu dambeyn waxaan ku qanacnay inaanu china ka iibsanno annagoo duruufta yada iyo jeebka yaga iyo dhaqaalaha fiirinayna ayaanu u shubnay maantay kabacdi waxaan ku heshiinay marka ay helaan lacagtaas dibositka ah oo boqolkiiba soddon qiimaha ka ah in ay warshadda ku soo saarayaan soddon iyo shan maalmood marka laga bilaabo berrito soddon iyo shan maalmood ayay warshaddu ku diyaargaroobaysaa fu-aad maxamuud xaaji nuur ayaa sidoo kale sharaxay qiimaha warshaddan waxaana uu sheegay inay sii wadi doonaan lacag ururinta anigoo u duceeyey dadkii ka qayb qaatay waxaan sheegaynaa weli lacag badan baa naga dhiman hadda lacagta aanu ku gadnay warshaddan iyo haamaha oo aan rarku ku jirin waxa weeye sagaashan iyo kow kun toddoba boqol iyo siddeetan iyo kow dhibic labo weeye lacagta lagu soo rarayo sida hadda ay noo soo qoreen waxay leeyihiin laba container wey oo min forty feet ah bay alaabta ku jirtaa siddeed kun oo dollar bay noqon doontaa inay ka badatana waa dhici kartaa inay ka yaraatana waa dhici kartaa maxaa yeelay rarkii oo waa aad buu qaali u noqday adduunka marka lacagta annagu hadda aan haysanana sagaashan iyo saddex kun oo jajab yar dhiman weeye sidaa daraaddeed lacagtii rarku waa naga dhiman tahay tii aanu injineerka hadhow tigidkiisa iyo accommodationkiisa annagaa qabna waa naga dhiman tahay lacagtii aan ku dhaqaajin lahayn waa naga dhiman tahay ugu yaraan lacag labaatan iyo shan kun ilaa soddon kun oo dollar oo kale baan u baahannahay waxaan ummadda soomaaliyeed iyo dadka ganacsatada iyo waxgaradka kulliba ka codsanaynaa inay ka qayb qaataan ka kooban yahay oxygen generatorkii iyo accessoriskii kaloo la socday ama boosteriskii ha ahaadaan ama maxaan ku leeyahay primary tankiga hana ahaado ama storage tankiga ha ahaado ama secondary maxaan ku leeyahay storage ha ahaado iyo accessoriskii kale oo dhan ay wadatay waxaa kaloo weheliya oo warshadda la socda afar boqol iyo siddeetan haamood ama slinders wax loo yaqaano oo lagu shubo oksijiinka oo midkiiba uu yahay afartan litir afartan iyo afar boqol iyo siddeetan haamood oo faaruqah oo min afartan litira iyo warshaddii oo dhammaystiran waxaan kaloo ku heshiinay kambanigu inay noo soo diraan injineer noo sameeya commissioninka iyo no tababar noo sameeya toddobaberi noo tababara shaqaalaha shaqada qabanaya dhinaca kale wasiirka wasaaradda caafimaadka puntland jaamac faarax xasan oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo ku sugan magaalada garoowe ayaa sheegay in ay wadaan qorshayaal dhowr ah oo ay ku doonayaan in la helo mashiino sameeya oksijiinka kuwaasoo caawin doona dadka uu haleelo xanuunka covid nineteen bilow fara badan oo aanu samaynay horaantii bishii march oo ay ka mid ahayd in dowlad ahaan iyo shacab ahaan gaar ahaana ganacsatadu ay ay isu tagaan islamarkaana la daboolo baahida oxygeenta ee marmarka qaarkood culays ka yimaado taa aad hadda sheegtay ee boosaaso waxay ka mid tahay hawl ay isla wadaan wasaaradda caafimaadka iyo ganacsatada iyo culimada adduunka boosaaso waxaa jira hawlo kale oo qorshooyin kale oo wasaaradda caafimaadku gaar wadda dowlad ahaan oo aanu doonayno iyaduna inaanu ku keenno mashiino ama warshado fara badan oo ilaa iyo laba ilaa saddex aanu isleenahay aad keenteen haddii lahaydno dabcan waad garan kartaa warshadaha noocaas badda ayay ayay ayay soo marayaan oo wakti bay qaataan inta badan ilaa shan wiig ilaa lix wiig baa laga yaabaa inay warshadaasi waddanka ku timaado waxaanu rajaynaynaa warshadahaasi markay noo yimaadaan baahida oxygentu in si wanaagsan oo puntland oo dhan ay u kabargarayso inta ka horeysana waxaanu ku dadaalaynaa baahidaasi marna inaanay gaadhin heer dadku ay oxygen la-aan ay ku dhacdo hirgelinta warshadahan dhaliyo oksijiinka ayaa waxa ay gacan ka geysan doonaan in ay gargaar wanaagsan helaan dadka uu haleelo xanuunka covid nneteen faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso dhinaca kalena qaadashada tallaalka covid sagaal iyo toban ayaa ka socota magaalada muqdisho iyo meelo badan oo ka mida gobolada dalka inkasta oo la sheegayay inuu gaabis ku socdo qaadashada tallaalka iyadoo ay dadku shaki ka muujinayaan badqabka tallaalka sida ay warbixintan ku eegayso caashe ibraahim aadan markii qaadashada tallaalka covid sagaal iyo toban laga bilaabay magaalada muqdisho qiyaastii shan toddobaad ka hor ayaa siday dhakhaatiirtu sheegayeen waxaa ilaa iyo hadda tallaalkaasi qaatay dad ay tiradoodu ka badan tahay siddeed iyo toban kun iyo lix boqol oo qof oo isugu jira shaqaalaha caafimaadka iyo dadweyne kale waxaana jira goobo ka badan lixdan oo tallaalkaasi laga bixiyo ugu horeyn waa kan agaasimaha cisbitaalka martiini doctor cabdirasaaq yuusuf axmed jalaaludiin oo inooga waramaa qaabka uu hadda u socdo qaadashada tallaalka covid sagaal iyo toban ee muqdisho tallaalka covid nineteen magaalada muqdisho iyo gobolada dalka meelo badan ayuu ka socdaa waxaa mudnaanta la siiyey dadka loo bixiyayo safka hore oo macnaheedu yahay dadka u nugul inuu xanuunka ku dhici karo oo infectionka ay qaadi karaan sidoo kale dadka xanuunka coronavirus u nugul oo maxaa la dhahaa in isbitaal ay u jiiftaan hadduu ku dhaco ama mortality ama sababi kala dhimasho ayaa ayaa horteginta leh la talaalayaa oo macnaheedu yahay dadka da-dooda ay konton sano ka weyn tahay dadka leh xanuunada raaga comorbiditiska oo da-dooduna ay weyn tahay sida sokorta iyo diikarka iyo wixii la mid ah shaqaalaha caafimaadka oo safka hore ah maadaama ayaga infectionka iyo caabuq dadka ugu hore ay la kulmaaya ay yihiin dadka ka shaqeeya xuduudaha immigrationka booliska shaqaalaha dowladaha hoose iyo macalimiinta waxaa tallaalka magaalada muqdisho laga bixiyaa oo la geeyey lixdan iyo shan xarun oo isugu jira isbitaallo dowladda ee leedahay kuwa private ah iyo xarumaha loo yaqaano m c h ka ama xarumaha caafimaadka talaalku waa waa lacag la-aan waxaa lagu publish gareeyey websiteyada social media sidoo kalena idaacadaha localkana waa laga sheegay xarumaha talaalka dadka ay ka heli karaan waxaa jira walaac la xiriira xagga caafimaadka oo ay dadku ka muujinayaan qaadashada tallaalka taasoo dad badan oo laga yaabo inay u nugul yihiin inuu ku dhaco xanuunkan saf markaa ah ka niyad jabisay qaadashadiisa dadkaasi waxaa ka mid ah axmed cadde oo diidmadiisa qaadashada tallaalka covid sagaal iyo toban ku macnaynaya sidan shakiga waa jiraa ma garatay oo cudurka laftarkiisayba daftirsanaayeen hortaro soomaalida sanadkaanay xoogaa kusoo baraarugeen laakiin sanadka hore waaba la daftirsanaa marka hadda daawadan cusub runtii meelaa waa isbitaalada way taallaa iyo maarata meelaha corona way taallaa dad tegay waa jiraa oo issoo tallaalay laakiin dadka badankiisa shakigay ka qabaan waxaan waxyeelo ma dambe may leedahay de adigu wax adalla brobaganda ah xataa suuqa loo geliyayo kanbay yeelaysaa waxaanay samaynaysaa waxyaabahaasaa jiro laakiin weli dadka tallaalka waa qaateen lama dhihi karo adiga maxaa ku diiday anigana dadkaasaa la mid ahay moogtahay wixii markaan ka dhursugno horta hore inaan kala ogaano waxyeeladoodii iyo faa'iidadii markaan maqalno dunyadaas maarata wararka imaanayo iyo dhakhaatiirta adduunka iyo marka hadda waxyeelaha lasoo sheegay hadda shakigaasaaba sii abuurmay oo dhiigba xinjir fariistayaa la marka ereyga yaraa dadka ii maqleen intii yaroo xataa xataa ku rajo weyneed inay istallaasho markay hadalladaas maqleen hadda waa dibay u gurteen ma garatay anigana kuwaasaan ka mid ahay ha marka waa ka dhur sugaynaa bal horta la moogtahay cabdisalaam maxamed axmed dhabarlo waxa uu diidmada tallaalka covid sagaal iyo toban la qabaa axmed cadde inkastoo uu cabsi ka qabo inuu haleelo xanuunka haddana diyaar uma aha qaadashada tallaalka ka hortagga xanuunkaasi ee uu sida bilaashka ah uga heli karo xaafadda uu degan yahay ee xamarweyne talaalka ma qaadan waxaan u qaadan daawadan waxaan uga shekiyey kula soo boodada ahe ay leeyihiin labaatan milyan afartan milyan oo dadkayga oo wadamadaas westernkan ku duurnay markaa idinkuna waa inaad qaataan waxaan u arkaa anigu business apa laba sano ilaa hal sano aniga waxaan jeclahay ilaa wuxuu faa'iidooyinku iyo khasaarooyinkiisa ilaa aan kala ogaado diyaar umiya inaan qaato amiin yuusuf khasaaro oo ka mid ah dadka degan magaalada muqdisho ee qaatay tallaalka covid sagaal iyo toban ayaa sheegaya inuu u arko fursad muhiima inuu si bilaash ah ku helo tallaalka waxaana uu tilmaamayaa inay jirto arrin ku dhiirigelisay qaadashada tallaalkan aniga ma waa markii labaad oo aan istilaalayo inta aan noolahay sanadkii toddobaatan iyo shantii ayaa laiga tallaalay cudurkan la yidhaahdo ee furuqa tallaalkan hadda oo coronavirusna waa tallaalkii labaad waxaana ugu dhiirigeliyey maadaama cabsi badan ay jirto iyo welwel badan dad badan soomaaliyeed ay u dhinteen cudurkaasi ayaa igu kaliftay in aan istilaalo welibana aan ku helo si lacag la-aana wax dhibaato hadda soo gaarana ma jirto markii aan soo talaalay oo aan baraha bulshada aan dhigay dad badan ay soo waceen waxay dheen amiino xaaladaada ka waran qandhaa ku qabatay ma dhiigia ku xinjiroobay ma isheeg hurdabaan ma kugu dhacday cuntadii ma kaa xidhantay su-aalo fara badan ayaa laigu soo celcelinaya intaas ilaa habeenkii subaxan istilaal ilaa habeenkii ilaa maalinkii dambe o dhan su-aalahaasaa lai weydiinaya maxaa haddaba ka jira in tallaalka covid sagaal iyo toban ee la geeyey magaalada muqdisho uu sababo dhiig xinjir oo sababi kara dhimasho waxaan su-aashaasi weydiiyey doctor jalaaludiin agaasimaha cisbitaalka martiine ee magaalada muqdisho tallaalka waxa ugu weyn oo loo isticmaalayo waa ka hortaga xanuunkan coronavirus ma jirto wax cilmiyeysan oo isku xiraya mashaakilka la xiriira xinjirowga ama waxyaabo kale oo uu keeni karo oo ha dadku aada iskula dhex marayaan giisa ilaa ay hadda wax side effect ama adverse effect ah ma aan arkin tallaalkan hadda soomaaliya ee deeqda ku heshay waxaan annaga u aragnaa inuu yahay fursad qaali ah oo aan kaga gaashaaman kara xanuunkan dilaaga ah oo dadka dadka dhan inaga laayay gaar ahaan dadka da-da ah oo aan xamili karino isbitaalladeena iyo sistamyadeena ay la tacaali karin macno cilmina kuma dhisna mushkiladan xinjirowga oo wadankii soo wadamada soo saaran soo laga soo qaatay iyo wadamadii ay geeyeen oo tallaalka laga bixiyay intaba waxay soo saareen cilmi baarisyo la xiriirtaa inaysan isku xirnayn qaadashada tallaalkan iyo mushkilada xinjirowga marka laga soo tago cabsida iyo shakiga ay dadku ka qabaan tallaalkan ayaa waxa iyana jira hal arrin oo welwel gelisa dadka iyagu ku dhiirada qaadashadiisa waa kan mar kale amiin yuusuf khasaaro dadka ma haystaan ballan rasmi ah in tallaalka labaad ama wejiga labaad xilliga ay qaadanayaan qof walba markii la tallaalo waktiyaa loo qabanayaa isheeg aniga hadda bili xoogaa lii qabtay dadaa waxay ku leeyihin saddex biloodaan noola qabtay dadaa waxay ku leeyihin laba biloodaan noola qabtay marka dowladdii ama wasaaraddii caafimaadka waa inay dadka ay u faahfaahaysaa oo ay tidhaahdaa war waktigaas qofka maalintaas u qaato waktigaas kalu qaadanayaa si kastaba ha ahaatee waxaa si gaabisa ku socda qaadashada tallaalka covid sagaal iyo toban ee magaalada muqdisho oo ay dadku ku heli karaan si lacag la-aan ah iyadoo dhinac kalena ay dadka qaatay tallaalkan walaac ka muujinayaan helitaanka qiyaasta labaad ee tallaalka isku day aanu ku doonaynay inaannu arrintan wax uga weydiinno wasaaradda caafimaadka ayaan inoo suurtogelin mas-uuliyiinta oo ka jawaabi waayey telefoonadooda awgeed mahadsaned caashe ibraahim aadan oo warbixintaasi nala socotiinaysa halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o w washington
qarax miino oo saaka ka dhacay deegaanka daarusalaam ee duleedka waqooyi ee magaalada muqdisho ayuu ku dhintay sarkaal ka tirsanaa ah maamulka degmada dayniile qaar ka mid ah ilaalada mas-uulka dhintay ayaa weerarkaasi ku dhaawacmay sidaay sheegeen wararka ka imaanaya deegaanka warbixintan waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle qaraxan oo ahaa miino la dhigay wadada dhankeeda ayaa lala eegtay guddoomiye ku-xigeenkii siyaasadda degmada dayniile cabdi maxamed maxamuud dhidhico wuxuuna ku geeriyooday isla goobta qaraxuu kula dhacay xilli uu maraya deegaanka daarusalaam waxaana dhaawac soo gaaray ilaaladiisa oo loola cararay isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho dadka deegaanka ayaa sheegay in gaariga oo maraya wadada uu qabsaday qarax kadibna dhabaha uu ka baxay qaraxa wuxuu ka dhacay wadada khariirisa jidka warshadaha iyo xaafada daarusalaam halka loo yaqaano xooloqalka saraakiil ka tirsan maamulka degmada dayniil ayaa u sheegay v o a in gudoomiye ku-xigeenka geeriyooda uu ka yimid dhanka degmada kaaraan uuna ku socdo xarunta degmada dayniile oo ahayd xafiiska uu ku shaqeeyo cabdi maxamed maxamuud idhico ayaa la ii sheegay inuu ahaa sargaal ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka dhowr bil ka horna loo soo magacaabo gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda maamulka degmada dayniile toddobaadadii lasoo dhaafo waxaa degmada dayniile ka dhacay dhowr qarax oo mid ka mid a lala eegta xokayaha degmada dayniile mahad shiraawe kaasoo dhaca sagaal iyo labaatankii bishii maarso waxauna sababa qaraxaasi dhimashii dhaawac soo gaara dad shacaba oo halkaasi ka dhowaa waxaa jira qarax kaloo kasii horeeya oo dhacay isla shan iyo labaatankii bishii maarso waxaana lala eegtay sargaal ka tirsanaa ciidanka xoogga dalkoo lagu magacaabi jira cali bariis magaalada muqdisho waxaa kusoo badanaya qaraxyada miinee lala eeganaya gaadiidka cabdulqaadir okey v o a muqdisho
dekeda garacad oo dhismo uu ku socday muddo ilaa sanad iyo badh ayaa la sheegay in wejigii hore ee hawshaasi ay heer gabagabaa marayso haatan waxaa socda wadatashiyo ku saabsan maalgashiga dekedda warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha v o a yaasiin ciise wardheere ilaa intii burburku dalka soomaaliya uu ka dhacay sanadkii kun sagaal boqol iyo sagaashameeyadii waxaa soo kordhaya iskutashiga dadka soomaaliyeed inta badan qurba joogtu ay gudaha dalka ka hirgelinayaan mashaariic gaara sida dekedaha garoonnada iyo weliba warshadaha dekada garacad oo sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobanka la dhagax dhigay ayaa haatan iyo didiiro weyn ay ka muuqanayaan iyadoo sheerar badanna dadka laga siiya masaamiilayda islamarkaana ay socdaan dadaallo wejiga labaad loogu gudbayo xaashaawe cali jariiban oo ka mida qurba joogta islamarkaana xubinka ah guddiga asaasayaasha ee dekeddaasi oo shirar ku qabanayay maalmahan magaalada nairobi ayaa waxaan ka weydiiyey bal waxyaabaha shirar kale ay ku saabsan yihiin yaasin walaale waa mahadsan tahay waxa weeye shirarkan aanu maaragtay la yeelanayno soomaalida ganacsatadeeda waxa weeye dadkaanu doonaynaa inaanu ku dhiirigelinno ugana warranno meesha ay marayso dekeddu marka waxaan rabnaa inaynu yacni dadka soomaaliyeed aan ku qancinno inay maalgashadaan dalkooda hooyo
wejigaa haatan wejigii koobaad baa socda sidee ku bilaabatay xaggeese ee dhismuhu haatan maraya
yaasin walaale waxay marayaan dekedda waxaa lasoo bilaabay hawsheeda labadii kun iyo lix iyo tobankii bishii koowaad waxaana la dhagax dhigay bishii nofembar laba kun iyo sagaal iyo toban hadda waxaa la marayaa in wejigii koowaad ee dekedda oo marayo meel gebagabaa wejigii labaadna wuu socdaa waa tahay dadka ka qaybgalaya ee soomaalida iyo saamiga la qaadanayo heerkeebuu marayaa seesee dadka ugu furan yahay oo ay dadku uga qaybgeli karaan walaale yaasin waa su-aal wanaagsan qof kasta oo soomaaliya meel kasta oo joogo way u furantaa dekedda garacad si gacmo furan baa lagu soo dhoweynayaa shararkeeduna olmost boqolkiiba toddobaatan hadda waa la iibsaday soddon dabaqabsiya baa hadda haray ayadaan doonaynaa dadka soomaaliyeed ee nairobi iyo kambaala iyo dhulalka sheeye maalgelinaya inaanu ku wacyigelinno inay dalkooda gashadaan ugana faa'iido badan tahay insha allah xaashaawe waxaa jira dekado badan oo soomaaliya ka jira weliba puntland kuwa idinka horreeyey oo taariikhli ayaa jira yaa ka faa'iidaysanaya dekedood ugu tala gasheen walaale yaasin waxaa ka faa'iidaysanaya horta dekeddan waxay ku taallaa badda indian ocean waxay ku taallaa bartamaha soomaaliya waxaanu ugu talagalnay haddii lahaydna oo ka faa'iidaysan doono qof kasta oo soomaaliya gaar ahaan dadka degan gobollada dhexe iyo koonfurta dhowe ee soomaaliya sidoo kale mainly dadka la raba inay ka faa'iidaystaan ama taargetku yahay waxa weye boqolka milyan oo dariska nala ah xuduud baan la leenahay maxaa la yidhahdaa ethoobiya garacad iyo tuurdibi waa saddex boqol iyo laba kilomitr marka halkaasaan baanu isha ku haynaa marka maadaama aad dekad curdana tihiin oo hobyo dekadi ka soo socoto boosaaso ay midi ku taallo muqdisho ku taallo ma la odhan karaa tartanka culus ma u barbardhigi kartaan tartanka jira aad iyo aad baa umahadsan tahay yaasin annagu wax culaysoo hadda tartanoo ma jeedno annaga labada dekadood ee noogu dhow waxa weeye waa xamar iyo boosaaso midiiba kun kilomitr wax ka badan bay noo jirtaa waxaanu ku naallaa bartamaha soomaaliya marka diyaar baanunaha anagu dad ganacsataa iska leh ganacsataduna waxay diyaar u yihiin inay tartamaan marka wax culaysa ka baqmayno anagu dad fara badan oo ay ku jiraan shirkadaha waaweyn ee dekadaha afrikada bari ayaa ka mida dadka aad la kulmayshaan marka ma dekad qalalanba mase dekado wax waliba ay u dhammaystirany bal sawir ka bixi qaabka ay noqon karto markaad la tashateen shirkadaha waaweyn ee dekadaha africa waxaanu la kulanay khubro iyo dad maaragtay ku xeeldheer xagga dekadaha ee dekadeedu waxay noqon doontaa dekad ay u dhammaystiran yihiin seerfiska looga baahan yahay dekad nooc kasta uu yahay haddii lahaydna ugu dambayntii maxay tahay fariinta qurba joogta aad u dirayso hadalkaagina waa ku jirta in dalka la maalgashto walaalle waxaan u dirayaa qurba joogta maantay dalkeenna loo soo socdaa soomaaliya loo socdaa oo adduunkao dhan usoo shaqo tegaya marka waxaan leeyahay maalgashada dalkiinna caruurtiinnana soo ceshada insha alla aaminana dalkiinna nabad iyo barwaaqa ka soo socotee aad ayaad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa xaashaawo cali jariiban oo ah qurba joogta soomaaliyeed ee ka soo jeeda deegaanka garacad oo haatan shirar ku lahaa magaalada nairobi islamarkaana faahfaahin ka siinayay v oeda qaabka dekadaasi haatan ay marayso iyo mustaqbalka waxa ay higsanayaan yaasiin cise warreere v o e nairobi
dowladda qatar ayaa beenisay inay jiraan lacago ay soomaaliya u soo mariso agaasimaha hay-adda nabad sugidda fahad yaasiin eedeyntaasi ayaa ku jirtay waraysi uu v o e da siiyey safiirkii hore ee maraykanka ee soomaaliya stephen schwartz waa tan falastiin axmed iimaan oo inoo haysa jawaabta qatar dowladda qatar ayaa ka jawaabtay eedeyn uu safiirkii hore ee maraykanka u qaabilsanaa soomaaliya wuu shalay v o eda ugu sheegay in dowladda qatar ay lacag sharci darro ah siiso dowladda madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ambasador stephen schwartz ayaa sheegay in lacagtaasi ay soo marsiiso fahad yaasiin oo ah agaasimaha hay-adda nabad sugidda soomaaliya oo uu sheegay inuu taa ka helay awood iyo saameyn siyaasadeed dowladda qatar ayaa qoraal ay v o eda soo gaarsiisa ku sheegtay in ay ku diideyso sheegashada ah in lacag suuq madow ah ay u gudbiso soomaaliya iyo in heshiis qarsoodi ah uu jiro qoraalkaasi ayaa waxaa kaloo ay dowladda qatar ku sheegtay in ay door wax dhisid ah ka ciyaarto soomaaliya taasoo ay uga gol leedahay inay ku caawiso madax bannaanida deganaanshiyaha iyo horumarinta soomaaliya sidoo kale waxa ay qatar ku sheegtay qoraalkaasi in dadaaladeeda iyo mowqifkeeduba uu la mid yahay tan qaramada midoobay iyo saaxiibada kale ee beesha caalamka iyadoo sheegtay in mowqifkeeda marar badan ay ku muujiyeen qoraallo wadajir ah ay soo wada saareen beesha caalamka qoraalka ay qatar uga jawaabaysay eedda safiirkii hore ee maraykanka u fadhiyay soomaaliya ayay ku sheegtay in sanadkii labadii kun iyo sagaaliyo tobanka ay dowladda qatar ku taageertay dowladda soomaaliya miisaaniyadeeda lacag dhan labaatan milyan oo doolarka maraykanka ah sidoo kale waxay sheegtay in intii lagu guda jiray xanuunka safmarka ee covid sagaal iyo toban in qatar ay soomaaliya usoo dirtay sahay caafimaad oo deg deg loogu baahnaa si gacan looga geysto in soomaaliya ay la dagaalanto xanuunkaasi safmarka ah sidoo kale waxay xuseen in sanduuqa horumarinta ee qatar fan uu sii waday inuu kaalmeeyo mashaariic looga gol leeyahay awoodgelinta dhallinyarada abuurista shaqooyinka ee soomaaliya taasi oo ay soo raacdo dhismayaasha wadooyin dhowr ah oo ku yaala halbowlaha magaalada muqdisho dadaaladan ayaa lagu sheegay qoraalkani inuu door muuqda ka qaadanayo gaarista xasilooni dhaqaale oo soomaaliya ay hiigsanayso mahadsaneed falastiin axmed iimaane dhegeystayaal waxaa naga xusuusina in agaasimaha nisa fahad yaasiin uusan weli kasoo jawaabin codsigii aanu u dirnay marka ugu horreysa ay suurto gashana waan idiin soo gudbinaynaa
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o e waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o e
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington goordhow waxaa noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warkii dunida iyo xuseen bare aadan
madaxweynihii dalka jaad idriis debi ayaa maanta oo salaasa ah geeriyooday debi oo shalay lagu dhawaaqay in uu doorashada ku guulaystay ayaa maanta u geeriyooday dhaawac ka soo gaadhay furinta dagaalka ay ciidamadiisu kula jiraan jabhadaha waqooyiga dalkaasi afhayeenka ciidamada dalkaasi jaad ayaa warbaahinta u xaqiijiyay geerida idriis debi oo dalkaasi ka talinayay tan iyo sanadkii afhayeenka militariga jaad ayaa sheegay in ciidamada jaad ay xukunka si kumeelgaara ula wareegeen iyadoo uu hogaaminayo wiilka uu dhalay idriis debi ahna taliyaha nabad sugidda dalkaasi jenaraal maxamed idriis debi oo loo yaqaano jenaraal maxamed kaka in ka badan urur oo kuwa samafalka ah ee caalamiga ah ayaa ugu baaqay dalalka caalamka in ay u gurmadaan ku dhowaad milyan oo qof oo ku kala nool wadan oo sanadkan qarka u saaran in ay macluul u dhintaan ururada baaqan wadajirka soo saaray ayaa tilmaamay in loo baahan yahay lacag ka badan shan bilyan oo dolar si macluusha dunida kusoo foolkale wax looga qabto baaqan caalamiga ah ayaa lagu sheegay in arrimo badan oo isbiirsaday ay sabab u yihiin gaajada caalamka halista ku haysa sanadkan waxaana ka mid a isbeddelka cimilada cudurka covid-19 oo isaguna dunida faraba-an ku haya guddiga xeer beegtida ah ee go-aanka ka gaari doonta xukunka maxkamadeynta sarkaalkii hore ee booliska mareykanka derek shoven oo ku eedeysan inuu dilay george floyd ayaa bilaabay dooda arintaasi ku saabsan kadib markii dacwad oogayaasha iyo difaacayaashuba ay shalay soo xidheen dhageysiga doodaha qareenadii dacwadda kusoo ogay joven ayaa mowqifkooda sharciga kusoo koobay in joven uu adeegsaday awood xaddhaaf ah kadib markii uu jilibkiisa ku hayay dhuqunta floyd sagaal daqiiqo iyo sagaal iyo labaatan ilbiriqsi waxayna sheegeen in ujeedadiisu ay ahayd in uu dilo floyd laakiin qareenka difaacaya joven ayaa oo la yidhaahdo eric nelson ayaa ku dooday in joven uu raacay tababarkii booliska islamarkaana aanu wax dembi agelin
urur ay hogaaminayaan dhallinyaro ku nool magaalada beledweyne ayaa toddobaadkii labaad wada taageero lagu afurinayo ilaa iyo saddex boqol oo qoys oo isugu jira dad danyara iyo barakacayaal warbixintan waxaa inoo soo diray xuseen xasan dhaqane cabdirashiid faarax cabdi guddoomiyaha ururka horumarinta iyo wacyigelinta gobolka hiiraan ayaa sheegay in qoys walba oo ka mid ah dadka afurinta ay u sameynayaan la siinayo raashin bisil oo qoys walba afurin ugu filan cabdirashiid ayaa marka hore waxa uu ka waramayaa muhiimadda barnaamijkan iyo haddii ay jiraan hay-ado kale oo kala qayb qaadanaya barnaamijka afurinta bisha ramadaan runahaantii ururka wacyigelinta iyo waxaata higmaado iyo khayrdoon foundation maanta waxay afurin u bilaabeen dadkii barakacyaasha ay ku noolaa magaalada beledweyne afartiisa xaafadood aan siin doona insha allahu tacaala bisha ramadaan soddonkeeda beri maanta waxaan u qaybinay saddex boqol oo qoys xeet ayaan waxaan u qaybinay raashin bisil oo fuul ah ay afur ugu filan run ahaantii ururka xeeta higmaado iyo khayrdoon foundation waxay diyaar u yihiin mar walba inay xeeta ay dadka walaalahooda ee masaakiinta ah inay afur siiyaan xeeta xeeta ayagana ay u soo duceeyaan dadka soo sadaqaysta sadaqadan u soo duceeyaan annagana insha allahu tacaala mar walba waxaan ku dadaali doonaa sidii uga fiican ama uga habboon inaan dadka masaakiinta u gaarsiino wixii noola soo dhiibay iyo ammaanida ama sadaqada dadka soo dhiibay aan tusno aan gaarsiino waana mahadsantii dadka sii sadaqaysta beddelkiina beddel khayr qabaan leenahay meesha ka soo bixisaan wax khayr qaba ilaha soo geliyo ayagana insha allahu tacaala ilaah u barakeeyo dhaqaalanta waxaa laga soo aruuriyey dad masaakiina waxyaata ayaa laga soo aruuriyey oo ku kala nool gudaha iyo dibaddaba oo soo sadaqaysa bisha ramadaan wax oo jeebka dadka jeebkooda laga soo bixiyo moogiy wax kale ma ah cabdi daahir cilmi oo ka mid ah dhallinyarada wax ka wada howshan afurinta ayaa waxa uu sheegay in sanadkii saddexaad ay barnaamijka afurinta ka wadaan magaalada beledweyne laakiin tirada sanadkan ay ka badan tahay sanadihii hore barnaamijkan aan wadno afurinta waxaan wadnaa sanadkii saddexaad barnaamijkan waxaan ugu talagalna dadka masaakiinta aan heli karin afurka ilaa dad gaarayo saddex boqol oo qofood ayaan ugu talagalna inaa ka faa'iidaysta barnaamijkan afurinta runtii barnaamijkan waxaa garab naga siinayo khayrdoon foundation oo runtii ah iyagana hay-ad gargaara oo dadka sidaan oo kale u caawiso iyo higmaada organization oo iskaashanayo sanadkan runtii howl fiican oo aad iyo aad u baaxad weyn oo sanadyadii horeeta ka dad badan ayaan furihaynaa oo sanadkan waxaanay taasi noo sakiraysaa ama noo sahlaysaa inaan kaalin weyn ka qaadano dadka aan heli karin afurka qaar ka mid ah qoysaska afurinta loo sameeyey ayaa ka mahad celiyey iyagoo sheegay in ay baahi weyn u qabeen cid afurisa waxaa la dhaayaray inaas salaad mahad waa mahadsantiin afurka galabta afur fiican anigaal waa mahadsantiin mahad ilaahay allah nisiyo anoo lasii wado maxaa kasii daran wax kastaba oomanaha naaga daran waxaan cabno iyo waxaan cunno aan la-ana afurka galabata macalli wax kastaba oomanaha naaga daran waxaan cabno aan la-ana
waa mahadsan tahay waa maanta afurka waa aadbaad aad baad oogu mahadsan tihiin oo mahadaan u noqnay sideeda kale sida gabadha u sheegtay waa oomanaan fadhinaa waa u baahannahay gargaar weyn in naloo yeeshto waa u baahannahay waa saasoo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalaha islaamka oo afuurkaana siiyey ejir axsanaad ilaahay ha ka siiyo waa mahadsan yihiin casxanta jasaaka allaha khayran waxaa afuurkaasaydo in allaale intii awood ah oo dadka ayaga islaamka ay afuur intii awooddooda ay siin karaan jasaaka allahu khayran mar kaste in wixii awood ah oona loogu tari kara in naloo siiyo waa u baahanna iyadoo taa ay jirto ayaa haddana weli waxaa magaalada ka jirta dhibaato dhinaca afurka gaar ahaan dadka ku jira xeryaha barakacayaasha iyagoo codsanaya in la caawiyo inta lagu guda jiro bisha ramadaan bil soonaa lagu jiraa maqaayadihii maqaadaad tahay wixii maanta oo xoog oo mase dhar lasoo dhaqaysa mase bur lasoo malaasay wixii o dhan waa soo xirmeen maxaa la joogaa xaafadaa la jooga raga iyo naagu baa muudala walaya wax la haasto mala wax ilaahay ma ogi habeenkii marna waa qada marna waa quudi midaada kaleento bacyo ma haysano xilli roobaa la galay oo bacyo la-aan waa jirtaa ayo ilakumaqaadaa tahay biyo ma haysano waa iska dhibaataysannahay baca ma haysanno wixii la heli karo oo allaha ka soo qaado ina meeshana loogu keeno baahi maxaa ka mid ah waxaaba usii daran baahida meel iyo sii dhiga roobka nagu da-ayo oon hooy lahayn oo la gala aan lahayn xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
haatana ha dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa dhowaan ku dhawaaqay inuu ciidamada maraykanka kasoo saari doono dalka afghanistan markaay taariikhdu tahay koob iyo tobanka bisha sebtembar ee sanadkan waa labaatan sano kadib xilligii uu dagaalkani bilowday waa kan faarax maxamuud maxamed oo arrimaha maraykanka aqoonle kuna sugan gobolka virginia oo arrintaasi ka hadlaya dagaalka afghanistan wuxuu ahaa dagaalka ugu dheeraa ee maraykanku wadanku qabsado waxaa kasoo wareegtay hadda labaatan sannadood kadib markii maraykanku uu ku duulay abtar waqtigii sebtembar eleven ee maraykanka magaalooyinkooda sida new york la duqeeyey nimankii ismidaaminaya ay duqeeyeen run ahaantii dagaalkaasu wuxuu ahaa dagaal maaragtay dadku ka daaleen oo muddo badan socday lacagta ku baxday waxaa lagu qiyaasaa waxaa lagu qiyaasaa laba trilyan ayaa lagu qiyaasaa oo haddee markaad aragto lacag aada iyo aada u badan muddadaas labaatanka sanaha khasaare naf iyo maalba leh ayaa ciidanka maraykanka soo gaadhay sida uu sharxayo maxamuud xasan oo musharaf lagu naanayso kuna sugan magaalada denver gobolka colorado ee dalka maraykanka ilaa iyo intii waddanka maraykanka uu galay afghanistan oo hadda buuxsamaysa labaatan guuradii ka soo wareegtay maalintii ciidamada maraykanka iyo koolishanku ay galeen waddanka afghanistan ayaa waxaa soo gaadhay ciidamada maraykanka khasaare runtii aada u baahsan askarta ku dhimatay waxaa lagu qiyaasaa ilaa laba kun iyo saddex boqol laba kun iyo afar boqol xisaabaha qaarkoodna ilaa laba kun iyo shan boqol weyba gaadhsiiyaan adugu intaas tiro u dhaxaysa ayaa ku dhimatay oo askar maraykan ah waxaana ku dhaawacantay ilaa labaatan kun iyo saddex boqol iyo labaatan ayaa ku dhaawacmay runtii wuxuu ahaa dagaal khasaare weyn oo uu ka soo gaadhay waddanka maraykanka dhinaca kale haddaynu fiirinno lacagaha ku baxay dagaalkaas waxaad moodaa tirada waxay ku dhowdahay ama kaba badan tahay madaxa ay kala baxaysaa ilaa laba trilyan oo doolar ayaa maraykanka kaga baxay dagaalka marka dagaal wuxuu ahaa wakhtigiisuna dheeraaday dhimashadiisuna badan tahay runtii lacag ahaanna runtii dhaqaale weyn maraykanka uu kaga baaba'ay sidaa ayaa haddaba xubnaha xisbiga mucaaradka ee jamhuurigu ay tallaabadan u arkaan xisbiga republikaanka huba sida uu u arko arrintan go-aankan uu gaadhay madaxweynaha maraykanka jo biden runtii republikaanku way ku kala qaybsan yihiin aragtida rag uu hogaaminayo ninka madaxda ka ah ee republican baadiga ninka la yidhahdo mitch mcconnell wuxuu ku tilmaamay qalad aad u weyn oo ay ka dhalan doonto masiibo weyn haddii maraykanku uu ka soo baxo waddanka afghanistan laakiin rag kale oo badan oo ted cruz uu ka mid yahay ayaa iyaguna waxay aaminsan yihiin inay tahay fursad aada u weyn oo qaali ah in maraykanku ciidamadiisa uu kala soo baxo wayna taageersan yihiin marka way iskaga soo horjeedaan xisbi ahaan oo fakar midaysan kamay qaadan arrinta meesha ku jirtaana waxaa weeyaan madaxweyne hore maraykanka donald trump ayaa laftiisu bilaabay inuu dalibaan la galo taalibaanka uu la galo wadahadal oo january sanadkan uu kaba soo baxo marka wakhtiga hadda waxaad moodaa doorashadii iyobaa dib u riixay marka kolleyba go-aan hore ee republicanka u qaatay oo ay ayna isku khilaafsanayn wuu ahaa laakiin hadda kolleyba republicanku sidaasay u kala qaybsan yihiin bixidda ciidamada maraykanka iyo kuwa nato cidda ay welwelka gaarka ku haysaa waa xukuumadda afghanistan taas oo ciidamada maraykanka iyo xulufadu ay ka hor joogeen weerarada taalibaan sidaa ayaa haddaba dowladda afghanistan ay tallaabadan u aragtay mar kale faarax maxamuud maxamed oo ku sugan gobolka virginia su-aasha kale la isweydiinayaa waxaa weeye arrinta tan maraykanku ay ciidamadooda la baxayaan sidee bay u arkaan dadka reer afghanistan run ahaantii dad badan oo reer afghanistan gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ee ciidamada reer galbeedka iyo kuwa maraykanku ay difaacayeen waxa ku jirta cabsi aada u weyn waxayna u arkaan inaanay dowladdu difaaci karin amaana iska caabiyi karin ciidamada ama nimanka kasoo horjeeda taalibaan madaxweynaha ashraf gani muddo badanba wuxuu isku dayayey sanadihii lasoo dhaafay inuu la heshiiyo ciidamada nimanka afghanistaanka taalibaanka hogaamiya shirar badan baa la galay qadar baa lagu shiray mid kale oo turkigaa jiray yurub baa jiray run ahaantiina waxaad mooday inaana wax badan oo ah aana kasoo midhkasoo bixin midho dhalihi sida hadda la dadka siyaasadda falanqeeya ay u arkaan nimanka taalibaanku waxay u arkaan baa laleeyahay inaanay jirin hadda sabab ay dowladda ula galaan inay dowlad isla dhistaan iyaga iyo dowladdu inay awood ku qabsan karaan ayay isu arkaan marka xataa heshiiskii ugu dambeeyey lalahaa waxaa lagu qabanayaa turkiga waxaa la sheegayaa inay ka cagajiidayaan oo aanay rabin inaanay ka qayb galaan heshiiskaas waayo talibaanku waxaa laleeyahay uma arkaan in iyaga iyo dowladdu ay wadaagi karaan dowlad loo dhanyahay ay wada dhisan karaan marka cabsida laga qabaa waxay tahay inay dib xoog ugu qabsadaan talibaanka wadanka
dhegeystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta kaga hadalnay madaxweynaha maraykanka jo biden oo ku dhawaaqay in ciidamada maraykanka uu ka saari doono dalka afghanistan markii la gaadho koob iyo tobanka bish sebtembar ee sanadkan intaynu barnaamijkan oo kale ah mar kale ku kulmi doonana waxaan idiga tegayaa sidaas iyo ramadaan wanaagsan
mahadsanid maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinayey barnaamijkii amuuraha maraykanka halkaad ka dhegaysanaysaan waa v o a washington haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayna iyadoo toddobaadka lasoo gabagabeeyey dugsiyadii sare ee imtixaanka shahaadiga ee k c s e da islamarkaana toddobaadkii hore ay soo baxeen natiijada shahaadada k c b e da ee dugsiyada hoose dhexe weli gobolka waqooyi bari ma u baahan yahay macalimiin kale oo gobolada kale dalka laga keeno mise waa ay isku filan yihiin maadaama dowlad goboleedii hoose loo sameeyey gobolka waa mawduuca dooda gaabane ku saabsan tahay waxaa igala qayb gelaya bishaar sheekh xasan oo arrimaha waxbarashada daneeya iyo bedel xuseen cabdille gaar ahaana ka faallooda arrimaha waxbarashada waxaan ku bilaabayaa bishaar sheekh xasan run ahaantii dhibaatadan waa dhibaato aada u soo jirtay waqti dheerna soo jiitantay waxaana leeyahay markaasi in soomaalida aysan danaynin barashada culunta macalinimada maxaa yeelay gobolka waqooyi bari waxaa ku yaala jaamacadda garada university oo wada garanaysaan mana jirto inta badan boqolkiiba sagaashan ardayda wax ka barato waa arday ka timid gobolada kale ee dalka oo islamarkaana u dhalanin deegaanka soomaalida aad bay ugu yar tahay haddana sidaas oy tahay inta badan ma qaataan culunta macalinimo ma danayaan inay qaataan bedel xuseen anigu haddii aan fikirkay ka dhiibto arrintan waxbarashada ee dhibka nooistan ee hadda soo kordhay macalimiintii qowmiyadaha kale ah ee gobolka inay ka cararayaan sababo badan oo jira baa koosgaraynaysa inay maaragtay macalimiin la-aan ku dhacdo gobolka nooistan waxaan isleeyahay sababta koobaad ama eedda koobaad waxaan saaraya dowladda oon markasta dhiirigelinin communitiga soomaalida inay bartaan teachinka waxaa sidoo kale ayaguna aan ku baraarugsanayn inay faa'iidaday leedahay social communityga soomaalida ee gobolka noisan kasoo jeeda inta badan kuma kuma baraarujiyaan carurtooda ama kuma dhiirigeliyaan inay bartaan culumta teachinka yaasiinow sidaaynu ogsoonnahay baarlamaanka dalka waxa uu qabaa guddi ka faallooda arrimaha waxbarashada waxaana ku jira soomaali aad u tira badan oo xildhibaano isugu jira islamarkaana gobolka waqooyi bari intooda badan laga soo doorto inta badanna ma danayaan islamarkaana xooga ma saaraan in ay soo qaadaan mooshinno la xiriira natiijooyinka waxbarashada ee hoose iyo weliba culumta amaba koorsooyinka macalinimada oo inta badan ardayda gobolka waqooyi bari aysan danaynin waxaana aan dhihi karnaa sababta waxaa weeye in iyagu laftooda aysan danaynin gobolka iyo weliba waxbarashadiisa maxay tahay bedel xuseen sababta ee macalinimada ay u diidayaan dadkiinii waxbartay ee gobolka kasoo jeeda soomaalidu waa dad iska jecel inay ka shaqeeyaan meel wax badan kasoo gelayo ama inkaan badan ay ka helayaan marka soomaalidu maadaamay teachinku macaliminimadu ay aada inkaamkeeda u yaryahay waxay yanaha niyad jab ku riday dadkii baran lahaa saas la-aligeed inta badan dhalinyaradu kuma dhiiratay inay barato macaliminimada ma la oran karaa bishaarow dadka gobolka waqooyi bari ee haysta jaamacaddii macalinimada oo dowladdii meelo waaweyn kaga jira iyaga ayaa ka mas-uula inta badan inay ardaydoodu ay macalinimada baran waayaan dhibaatadan horta sidaynu wada ogsoonnahay waqti dheer bay soo jintatay waxaana loo baahnaa in mar hore la xaliyo run ahaantii gobolka waqooyi bari soomaalida ku dhaqan ayay mas-uuliyadda ugu horey saaran tahay marka laga soo tago dowladda maxaa yeelay waxaa loo baahan yahay waalid waalid kasta oo markaasi arday ay u dhigato dugsiyada kala duwan ee gobolka ku yaala in uu isku dayo in mid iyo masalaba ka mid a ardaydiisa in markaasi amaba caruurtooda ay baraan culunta amaba koorsooyinka macalinimada waxaan isdhihi karnaa waalidiinta lafaantoodu waxay ka gaabiyeen kaalintoodii iyo weliba mas-uuliyaddii ka saarneed caruurtooda dhanka waxbarashada bedel waxaanu maqalnaa mar walba muranka u dhexeeya hay-addan macalimiintu ay leeyihiin iyo wasaaradda tacliinta oo aad moodid habka loo tababaro ama macalimiinta loo qaato in la isku khilaafsayo taas sabab ma noqon kartaa in gobolka waqooyi bari mararka buuntooyinka kusoo ama ha noqoto ama xulashada inay dhibaata ka timaado
yaasiin wardheerow horta gobolka noisan si guud buu uga dameeya gobolada dalka kenya horumar dhinac kasta haddii la eego waxbarashaduna waxay ka mid tahay un problemka haysta ee xagga developmentiga ka jira waxaa jirta waagii wasiirka waxbarashada eeda amine maxamed waxaa jirta waxay soo saartay dadkii maadaama ardaydii soomaalida ee gobolka inta badan exaamka ee grade hoose keeni jireen waxay soo saartay inay soo jeedisay inay dhahdo ardayda d pluska ama d minuska keenta waa inay teaching bartaan macalinimada kolleejyada macalinimadan ay ka qayb galaan arrintaas yaasin cumar ee wardheero waxaa challenge ku noqotay t c da baa caqabad kaga dhigtay golaha macalimiinta ahaa yaa caqabad kusoo saaray waayo ninkii markuu macalinimo soo barto waxaa la rabaa meel certificate laga siiyo uu ka shaqo galo marka caqabad bay halkaana ka noqotay marka waxaan leeyahay anigu mar kasta waxaan eedeynahayaa madaxda gobolka noistan way ka sexda waxbarashada bulshaduna haddays waxbaranin dhiggeed waxba lama qaybsan karto waa tahay ugu dambayntii bishaar sheekh xasan muxuu xalku yahay maadaama aad dareemayso inaan dadka soomaalida u bislayn ama aanay jeclayn macalinimada yaasiin aad baad umahadsan tahay run ahaantii horta xalka waa uu iska dhib fudud yahay sababta haddii lasoo jeediyo oo la dhaqangeliyo waxaan jeclahay ama aan aaminsanahay in wax badan uu bedeli doono ugu horeyn waalidiinta waxaa looga baahan yahay in ardaydooda ay ku dhiirigeliyaan qaadashada amaba barashada koorsooyinka macalinimada si looga kaaftoomo macalimiinta aan u dhalan deegaanka ee gobolada kale ee kasoo imaanaya islamarkaana wax ka bara gobolka waqooyi bari labo waxaa loo baahan yahay
dhanka mas-uuliyiinta gobolka waqooyi bari laf ahaantooda inay kulamo kala duwan qaataan islamarkaana ay ka hadlaan arrintan si dheer u falanqeeyaan ama si qoto dheer oga hadlaan si ay markaasi xal waara oga gaaraan marka waxaan leeyahay waxaa loo baahan yahay waalidiinta in ay dhiirigeliyaan ardaydooda islamarkaana ay qaataan culunta waxbarasho sidoo kale mas-uuliyiinta gobolka laf ahaantooda inay fariistaan kulamo kala duwan ay qaataan dowladdana ay markaasi xaqa ee gobolka waqooyi bari dhanka waxbarashada kasoo dhiciyaan bedel xuseen cabdille muxuu yahay hal si gobolku uu ku helo macalimiin ka maarmi kara kuwa kale ee gobollada kale ka yimaada aniga waxay ila tahay horta waa mas-uuliyad waa collective responsibility waa wax shaqo qaybaha bulshadaha ee kala duwan nin walba mas-uuliyad ka saaran tahay waxay ila tahay wax walbe waxay dhahan gaaladu jarit begin at home wax walba lacana guriga ka bilowdaan ya marka waxay ila tahay in laga soo bilaabo from schoolkii oo macalinkii ninkii headmasterha ama principalkii high schoolkii primarygii mid macalimiintii waaweyn inay ku dhiirigeliyaan ardayda inay bartaan teaching wax walba base bay ka bilowdaan hadduu cunugu iskuol bogo way adkaanaysaa waayo ambition wuxuu lahaa hadaf buu lahaa inuu dhakhtar bartaa iyo laga yaaba inuu rabay ama maaragtay ama lawyer u noqdo marka dee kuma khasbi karto marka ayada inuu macalinimo join gareeyo marka waxay la tahay aniga roolka ugu koobaad inay macalimiintu dheelaan roolka labaad waalidiintu inay ku dhiirigeliyaan ilmahooda inay tiijinka bartaan maadaama bulshadu generationka iyo dadkii wadanka deegaanka iskale ay ku yihiin midda saddexaad waxay la tahay dowladdu inay kaalinteeda cayaarto inay qabarto saminaaro iyo wax dhiirigelin badan oo dhalinyarada lagu fahansiinayo importantiga waxbarashadu leedahay iyo tiijinka iyo dadkooda inay is anfacaan marka arrimahaasoo dhan hadii la sugi waxaan filahayaa inay guul laga gaari karo midna waxaan leeyahay dadka bulshada soomaaliyeed waxbarashadu waa muhiim gobolka noistan aad buu uga dameeya dhinac kaste waxaana yeelahaya waa waa in terms of education aad baan uga dameynaa marka dad dad kasta oo kaa waxbarasho horeeyana inta badan way adagtahay inaad tartan horumarneed iyo ama aada higsiga gobol wadanka aada la jaan qaado marka waxbarashada ha lagu dadaalo saasaan ayagan usoo jeedinaya bulshada soomaaliyeed aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen bishaar sheekh xasan oo ka faallooda arrimaha waxbarashada iyo bedel xuseen cabdille oo ah arrimaha waxbarashada iyo bulshada daneeya doodii gabna intaa ino joogto intayna mar kale waddan ku kulmi doono haddii ilahay raalli kala qoysidaa iyo nabadgeli
mahadsanid yaasiin ciise wardheere oo nala socodsiinayay dooda gaabnayd haatanna dhegaystayaal daqiiqadaha wakhtiga inooga hadhay aynu dhegaysano qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa qaar ka mida waxaa inoo haya xuseen barre aadan madaxweynihii dalka jaad idriis debi ayaa maanta oo salaaso ah geeriyooday debi oo shalay lagu dhawaaqay inuu doorashada ku guulaystay ayaa maanta u geeriyooday dhaawac kasoo gaaray furinta dagaalka ay ciidamadiisu kula jiraan jabhadaha waqooyiga dalkaasi afhayeenka ciidamada dalkaasi jaad ayaa warbaahinta u xaqiijiyay geerida idriis debi oo dalkaasi ka talinayay tan iyo sanadkii afhayeenka milatariga jaad ayaa sheegay in ciidamada jaad ay xukunka si kumeergaara ula wareegeen iyadoo uu hogaaminayo wiilka uu dhalay idriis debi ahna taliyaha nabad sugidda dalkaasi jenaraal maxamed idriis debi oo loo yaqaano jenaraal maxamed kaka in ka badan urur oo kuwa samafalka ah ee caalamiga ah ayaa ugu baaqay dalalka caalamka in ay u gurmadaan ku dhowaad milyan oo qof oo ku kala nool wadan oo sanadkan qarka u saaran in ay macluul u dhintaan ururada baaqan wadajirka soo saaray ayaa tilmaamay in loo baahan yahay lacag ka badan shan bilyan oo dolar si macluusha dunida kusoo foolkale wax looga qabto baaqna caalamiga ah ayaa lagu sheegay in arrimo badan oo isbiirsaday ay sabab u yihiin gaajada caalamka halista ku haysa sanadkan waxaana ka mid a isbeddelka cimilada cudurka covid-19 oo isaguna dunida faraba-an ku haya guddiga xeer beegtida ah ee go-aanka ka gaari doonta xukunka maxkamadeynta sarkaalkii hore ee booliska mareykanka derek shovin oo ku eedeysan inuu dilay george floyd ayaa bilaabay dooda arrintaasi ku saabsan kadib markii dacwad oogayaasha iyo difaacayaashuba ay shalay soo xidheen dhageysiga doodaha qareenadii dacwadda kusoo ogay joven ayaa mowqifkooda sharciga kusoo koobay in joven uu adeegsaday awood xaddhaaf ah kadib markii uu jilibkiisa ku hayay dhuqunta floyd sagaal daqiiqo iyo sagaal iyo labaatan ilbriqsi waxayna sheegeen in ujeedadiisu ay ahayd in uu dilo floyd laakiin qareenka difaacaya joven ayaa oo la yidhaahdo eric nelson ayaa ku dooday in joven uu raacay tababarkii booliska islamarkaana aanu wax dembi a gelin nelson ayaa sidoo kale xeerbeegtida u sheegay in dhimashada floyd ay qayb ka ahayd isticmaalka maandooriyaha iyo wadna xanuun kadis ah guddigan xeerbeegtida ah oo ka kooban labaiyo toban xubnood ayaa muddo afar saacadood ah xalay ka doodaya xukunka joven iyagoo maanta oo salaaso ana mar kale ka doodi doona waxaana ciqaabaha uu wajihi doono ka mid ah afartan sano oo xadhig ah haddii xeerbeegtidu isku raacdo taariikhda minnesota keliya hal sarkaal oo boolis ah ayaa lagu xukumay inuu dilay qof saraakiishaas sarkaalkaasina waxa uu ahaa maxamed nuur oo ahaa askari soomaali ah asalkiisu kaas oo lagu xukumay labaiyo toban sano iyo lix bil oo xabsi ah kadib markii lagu eedeeyey inuu dilay haweeney u dhalatay waddanka australia oo degganayd magaalada minneabolis xiisada la xiriirta gabagabada kiiskan ayaa ka taagan magaaladaasi minneabolis iyada oo laga cabsi qabo in ay bilowdaan banaanbaxyo rabshado wata oo la mid ah kuwii sanadkii hore ciidamo dheeri ah oo ay ku jiraan ciidamada ilaalada qaranka ee national guardka ayaa lagu soo daadiyey jidadka magaalada minneabolis kuwaasi oo ka hortegi doona rabshadaha laga cabsi qabo sidoo kale waxaa la xiri doonaa goobaha waxbarashada sida iskuullada iyo jaamacadaha maalmaha arbacada khamiista iyo jimcaha wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in dowladda maraykanku ay u yeedhay safiirkii u joogay moscow si wadatashiga loo yeesho tallaabadan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo oo aan wanaagsanayn xiriirka labada dal ee ruushka iyo maraykanka dowladda maraykanka ayaa dhowaan xayiraado dheeraad ah kusoo rogtay ruushka kadib markii lagu eedeeyey in ruushku farageliya doorashadii maraykanka dowladda ruushka ayaa iyadu hore ugu yeedhay safiirkii u joogay washington si loogala tashado mustaqbalka uu yeelanayo xiriirka labada dal madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa hore isagu u sheegay in dowladda ruushka lagala xisaabtami doono faragelinta doorashada maraykanka mahadsanid xuseen bare aadan haatanna dhegaystayaal nala dhegaysta qasiidadan ka hadlaysa bisha barakaysan ee ramadaan
guud ahaan idaacaddayadii galabnimo oo idinla socodsiinayeen caashe ibraahim aadan iyo sahre ciidla nuur waa nagayntaa tan iyo kulantideenna dambe dhagaystayaal waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgeliyo ramadaan kareem